markaasuu rasuulku ui alayhi salaatu wasalaam ma ana biqaari anu miduu xakriye may markaasuu yihi markii saddexaad iqra bismi rabbika aladii khalaq oo suuraddii ilaahi subxaana watacaala usoo dhiibay ayaa waxa weeyaan uu ku dul akriyay rasuulka dabeetna rasuulku alayhi salaatu wasalaam waxa uu soo noqday oo gurigii khadiijo uu kusoo noqdo marka oridiisa ahayd isagoo aada iyo aada u argagaxsan oo baqanay dabeetna waxa weeyaan khadiija ayaa dejisay oo ku tihi ilaahay kuwoojin maayo qofka la dulmiye baad u gargaartaa martidana waxa weeyaan waad soortaa sidaas oo kale wanaagyada la waayena adiga agtaada ayaa laga helaa marka ilaahay adoo sifaad ka wan wanaagsan leh ilaahay kuma hoojinayo dhibaato la kulmi maysi dabeetna rasuulka calayhi salaatu wasalaam iddada buu yihi iddada si waxa weeyaan baqdintan iyo naxdintan iyo gariirkan uuga tago markaasaa waxaa lagu soo dejiyey markuu isdaday suuratu mudathir almudathir oo macnaheedu yahay kii isdadayey wa ursila rasuulka waxaa lagu diray bilmudathir suuradda la idhaah oo iqra waxay ahayd waxyi bay ahayd laakiin lama odran oroo dee dadka u tago wuxu sheeg laakiin waxa weeyaan suuratu mudathir sida aynu arki doono rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxa yihi meesha ka kaco dadka udig baa la yidhi waa suuraddii lagu diray wa beleduu rasuulka beledka uu ka dhashayna maka aye aadna wuu jeclaa rasuulka xadiis saxiixa kusoo arortay rasuulku inuu yihi wallahi inaki la axabu bilaad illahi ilaya walawlaa ana qawmaki akrajunii lama kharajtu wuxuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam maka isagoo ka hadlayo markii laga saaray wallahi dhulka ilahay meeshaan ugu jecelahay baa haddii dadka ku degane aanay saari lahayn maan bixin bu i rasuulku alayh salaatu wasalaam wahaajara rasuulku wuxuu uhijroodu u qaxay ila lmadina magaaladii madiina la odhan jiray markii dadkii reer makaada ay dhibeen oo ay suurtagal noqon weyday si waxa weeyaan habboon oo fudud inuu diinta ufaafiyo bacasahu llahu ilaahay wuxuu la soo diray binnabaarati digitaan can shirki shirkiga dadka uga digay iyo macsiyad iyo foolxumada oo dhan wayadcuu isagoo dadka ugu yeedhaya ila tawxiidi keliyeynta ilaahay la keliyeeyo wadaliilu daliilkuna waxa weeyaan arrinkaa tusinaya qawluhu tacaala hadalka ilaahay uu yihi yaa ayuha almudafiru waa kaagan isdadayow waa rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo inagiina yihi markii iqra lagu soo dejiyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam inta uu naxay oo cabsuday buu yihi iddada zamiluni zamiluni oo macnaheedu yahay iddada waxaa lagu yihi kaagan isdadayo qumka oo fa andir dadka udig istaag oo la kaale firfircooni iyo dadaal oo dadka udig oo waxaad uga digtaa dadka shirkiga iyo foolxumada tawxiidkiiyo wanaagana ugu yaak warabbaka rabbigaana fakabbir weyne ilaah subxaana watacaala ku abuurayna weyne baa la ihi tawxiidka ku weyne wa siyaabaka dharkaagana fatahir nadiif maanaa cibaado u diyaar garow oo culimada qaarkoodna ay ku fasireen siyaabaka in looga jeedo bimacnaa acmaashaada acmaashaadana daahiriyo waxaad ka daahirisaa shirkiga iyo ikhlaas darada oo ilahay daraadi u samee warujza qurunkana fahjur ka fogow arujzana waxaa looga jeedaa asnaamta oo asnaamtu waa najaas wey macanaa najaas wax qor iyo dhagax laga sameeyey najaasadii xisiga ahayd ee la taabanayay maaha laakin waa najaasa macnawiya bimacnaa qalbigii qofka ka najaaseynaysa iyo caqiidadiisa asnaamtana waxaa looga jeedaa shay kasta oo qaab loo sameeyo oo la caabudo ayaa sanam la yidhaahda ama ha noqdo mid qaab ibni aadam loo sameeyey ama qaab xayawaan ama taallaha laga dhigo ama qubadha laga dhigo walaa tamnun hamana sheeganin tastaktir adoo farabadsanayo wax farabadan ka dhiga waxaad bixisay cidna bimacnaa haumana sheeganin walirabbika fasbir ilaahay ama rabbigaa daraaddiina u sabir dhima dhibaato ayaad la kulmi doontaa ee dhibaatadaasi u sabir baa layihi sheikhu marka aayaadkaasi ayuu inoo fasiraya wuxuu yihi wamacnaa qum faandir kacoo dig macnaheedu waxa weeyaan yundiru can shirki shirkiga inuu ka digo oo wayadcuu ila tawxiid tawxiidkana dadka ugu baaqo waanuu sameeyey rasuulku sidaasoo qoomkiisa wuxuu ku lahaa quluu laa ilaha ila allahu tuflixu laa ilaha ila allah dhaha waad liibaani doontaa laa ilaha ila allahuna macnaheedu waa maxay waa in tawxiidka lala yimaado shirkigana laga fogaado wa rabbaka fakabirna macnaheedu waxa weeyaan ey cadimhu rabbigaa weyneeyo bitawxiidi keliyeynta ku weyne oo ilaahay subxaana watacala wax lagu weyneeyo oo lagu sharfo waxa ugu weyn waa tawxiidka wa tiyaabaka fatahirna macnaheedu ey tafsiirkeedu waxa weeye tahir acmaalaka acmaashaada ka daahiri oo ka nadiifi can shirki shirkiga oo acmaasha aada qabanayso ilahay daraadii u qabo oo iska ilaali susnimada iyo riyaaga iyo ikhlaas darada wrujza fahjurna arujzu waa alasnaam wey waa sanamada wahajruhaa ka fogaanteeduna waa tarkuha waa in laga tago iyo walbaraatu minha in laga beri noqdo laga fogaado lana shaqayskuma lihin iyo wa ahliha dadkeedana in laga fogaado dadka asnaamta caabude waxa weeyaan soo dhawayste wuxuu arkay ictiqaadsan aayaadkaasi ayaa markaa rasuulka alayh salaatu wasalaam lagu soo dejiyey suuraddii horeysa rasuulka lagu soo dejiyey iqraaye suuradda labaad ee lagu soo dejiyena waxay suuradda la ihahdo yaa ayuha almudathir markaasuu rasuulka alayhi salaatu wasalaam uu dhaqaaqay oo ula dhaqaaqay amarkaa la siiyey isagoo rasuulka keli dadka ula kulmaya keli keli dadkii maka deganaa iyo dadkii waxa weeyaan daafaha maka deganaaba tawxiidka gaadhsiinaya calayhi salaatu wasalaam markaasuu dhibaato aada iyo aada u fara badan uu kala kulmay rasuulka dadkii reer maka oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam maray caayaana yidhaahdaan waa beenaane iyo waa sixiroole iyo waxaanu akriya waa gabay iyo maray rasuulka gacmahoodaba ay ula tagaan oo qaarkood cunaha ay qabtaan mar xataa isagoo tukanaya rasuulku calayhi salaatu wasalaam ayaa kuwa gaari waxay soo qaadeen ma madheer madheerta geelu markuu dhalo madheerta kasoo dhacda oo waxa weeyaan ay ka saareen madaxa oo dhibaatada noocaasi ay u geysteen waana de arrinkaa waa loosii tilmaamay in dhibaatada ula kulmi doono waata sabirka loo dardaarmay la yihi walirabbika fasbir akhada calaa hada arrinkaa wuxuu ku qaatay rasuulku cashara siniina toban sanadood yadcu ila tawxiid isagoo tawxiidka dadka ugu yeedhaya wa bacda alcashri toban sanadood markay u dhammaadeen ayaa curija bihi rasuulka waxaa loo qaaday ila samaa samada xaggiisa oo waxaa dhacay arrinkii la odhan jiray alsraa walmicraaj oo alisraa muxuu ahaa rasuulka in laga guuraysiiyo habeen laga kaxeeyey maka oo la geeyey baytulmaqdis oo almasjid alaqsa uu ku yaalo dabeetna halkaa inta laga qaaday samooyinka o dhan lasii mariyo toddobada samata u sarraysa la geeyey halkaa ilaahay subxaana watacaala uu kala hadlay oo lagu soo faral yeelay salaadaha shantaas aynu arki doono waa ka ilaahay qur-aanka ku sheegee yidhi subxaana aladi asra bicabdihi layla min almasjid alxaraami ila almasjid alaqsa aladi baarakna xawlah linuriyahu min aayaatina inahu huwa samiicu albasiir waxaa xumaada ka najaanaaday ilaaha ka guuraysiiyey nebigiisa masjid alxaraam ka kaxeeyey oo maka ku yaala oo geeyey almasjid alaqsa oo ilaahay uu ku tilmaamaynayo mid la barakeeyey oo ah meesha waxa weeyaan ambiyadu ay kasoo bixi jireen saasoo kale dhul ahaana shaam dhulkaa shaam waa dhul barakaysan xagga zaraacada iyo beeraha iyo waa dhul barakaysan axaadiis badanna way kusoo aroorto tusinaysa fadliga uu leeyahay dhulkaa shaam la yidhaahda oo rasuulku alayhi salaatu wasalaam uu tilmaamay marka rasuulku wuxuu yihi waxaa ii yimi malaku jibriil baa u yimi waxaa loo keenay daabad buraaq la yidhaha alburaaq oo waxa weeyaan rasuulku uu tilmaamay ina dameerkana ka yaro madax fiiqanto ay ka dheer tahay faraskana ay ka hooseyso baqashoo kale marka oo caddaan midabkeedu uu yahay oo aada u dheerayso halka araggeeda uu gaadho tallaabadeedu ay gaadhayso muu sheegay markaa rasuulku inay intaa hore naa ka ahayd inta dambana faras waa khuraafo hindida iyo baakistaantu ay la yimaadeen wax asal diinta kule maaha intaasuu rasuulku sifadeeda inooga sheegay dabeetana daabadaasi ayaa rasuulka lagu qaaday waxaa la geeyey masjid alaqsa halkaasi ayaa markaa ambiyada uu ku tukiyey dabeeta halkaasi ayaa laga kaxeeyey iyadoo malaku jibriil uula socdo samada waxa weeyaan adduunyada usoo xigta markay gaadheen samooyinka la iskama galo biduuni idni amar la-aan lama geli karo ayaa malaku jibriil wuxuu dalbay in loo ogolaado inay galaan malaaig baa ilaalinayso ilaahay u diray markaasaa la yidhi waa kuma waa malaku jibriil yaa kula socda muxamed oo miyaa la diro ma nebi baa laga dhigay ha oo miyaa loo ogolaaday inuu halkan soo galo ha waa loo ogolaaday markaasaa lasii daayay markaasuu samadan usokaysay iyuu kula kulmay oo joogay nebi aadam maanaa nebi aadam oo ruuxdiisii suuro loo yeelay buu halaa kula kulmay wahaakada samo kasta oo toddobada samo kamid a wuxuu kula kulmayay nebi kamida ambiyada ta u saraysana toddobada samo ta u saraysa waxaa joogay nabiyullahi ibrahim ta lixaadna waxaa joogay nabiyullahi muusa calayhi salaatu wasalaam dabeetana marka uu gaadhay sidrat lmuntaha meesha la idhaahdo geedkaasi lagu dhamaaday cidi aanay dhaafin halkaasi ayaa markaa jibriilla u kaga haday meel buu gaadhay markaa uu maqlayo sariif alaqlaam qalamada lagu qorayo arrimaha iyo awaamirta rabbi uu bixinayo subxaana watacaala sanqadhowda halkaasi ayaa rabbi subxaana watacaala markaa uga waxyooday oo shanta salaadood uu kusoo faral yeelay deeta markuu soo noqdee rasuulku maka uu kusoo noqday arrinkaa uga sheekeeyey ayaa waxay dhahdeen nimankii quraash qoraysheed beentii ugu weyneyd baynu kula yimi baytulmaqdis oo aanu bil u socono ayuu leeyahy xalay baan tago haddana anigaa saakaba idinla joogay markaasi abubakar utagin idhaha mamaqlasa wuxuu yihi saaxiibka baytulmaqdis baan tago markaasaan xalayba ka soo noqday markaasuu yihi abubakar hadduu sidaa yidhi waa runtii maanaa nebi maxamed been sheegi maayo abubakar sidiiq saasuu yihi markaa dad baa xataa fidnoobay waktigaasi oo arrinkaasi rumaysan kari waayo oo muslimiin ah oo ridoobo diinta ka noqday rasuulkuna alayh salaatu wasalaam markaa la kaxeeyey ruuxdiisa qura lama kaxayn ruuxdiisa jasadkiisaba waa la kaxeeyey riyana may ahayn ee arrin xaqiiqiyabe ay hadday riyo tahay lama yaabeen oo may may beeniyeen riyada qofkaniba waa riyooda iyaguba waa riyoodan adoo caalamka meesha u dambaysay tegay baad ku riyoonaysa haddaa dadka u sheegtay cidna kula yaabi mayso laakin arrin waxaa yaqdatan laa manaama wuxuu yihi sheekhu wafuridat aleyh waxaa lagu soo faraya rasuulka asalawaat alhamsu salaadaha shantaa oo salaadaha shantaa marka hore iyadoo kontona baa lagu faral yeelay dabeete nebi muuse samada lixaad jooga markuu yimi ayaa wuxuu yihi maxaa laguu soo faray wuxuu yihi kontonkaa salaadood waa habeenkii iyo maalintii wuxuu yihi ummadaadu kari mayse ku noqo rabbiga waxaad tidhahdaa naga khafiif dabeete marba si toban looga ridayay oo nebi muuse mar walba u lahaa ilaahay ku noqo markii dambe shan la gaadhsiiyey ayuu shantaa xataa yidhi nebi muuse rabbigaa ku noqo naga iga khafiifi dheh markaasuu yihi rabbiga inaan ku noqdo waan ka xishoonaya intaa bas yar baan ku noqo waa naga khafiif oo salaada waxa weeyaan marka ilaahay subxaana watacaala wuxuu yihi waa shan salaadood ajarkeeduna uu yahay konton salaadood ajarkeeda lana laa yubadel lqawlu ladaya ilahay hadalka agsiga lama bedelo xagga ajarka waa kontonkeedi laakin xagga camalka iyo gudashada waa shan salaadood weeyaan markii u horeysa waxaa ragcateyn ragcateyn laba laba ragcadood be ayuun baa la tukan jiray dabeetana salaadii safarka ayuunbaa sideeda loo daayo qofku markuu safro ayuunba laba laba ragcadood tukanaya salaadii qofka waxa weeyaan muqiimka ee aan musaafirka ahayna waa la dhamaystirayo afar afar baa laga dhigay salaada maqrib oo saddexa iyo salaada subax oo labadeediiya mooyaane habeenka laylatul isra walmicraaj taariikhda meeshay kaga jirto muarikiintu iskumay waafaqin dadka taarikhyaanka rasuulkuna xaflad iyo ixtifaal umuu samayn saxaabaduna saasoo kale ridwan llahi caleyh wasalla wuu ku tukaday fii maka maka wuxuu ku tukaday salaasa siniina saddex sanadood bimacnaa marka isra walmicraajku uu dhacay kadib saddex sanadood buu sii joogay rasuulku oo salaadu faralay ahayd wa bacdaha intaa kadibna xaggee u tukanaya markaa qibla ahayd xagga iyo masjidulaqsa baa loo tukan jiray kadib markuu rasuulku alayh salaatu wasalaam madiine tegey madiinena muddo uu utukanaya xagga masjidulaqsa ayaa ilaahay subxaana watacaala uu qibladii u bedelay xagga kacbada wa bacdaha intaa kadibna umira waxaa rasuulka la amray bilhijrati inuu uqaxo ila lmadiinati magaalada madiina inuu uqaxo oo uu ka tago waxa weyaan meesha la idhaahdo maka maadaama dadkeedi ay rumayn waayeen deeta reer madiina rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa soo dhaweeyey aada iyo aada ayaanay ugu farxeen imaanshaha uu yimid ansaar baanay noqdeen oo way u gargaareen halkaasi ayaa markaa dawladdii islaamka laga aasaasay halkaasi ayaa rasuulku ciidan uu ku yeeshay iyo dad ansaar oo u gargaara kadib baa markaa jihaadka la faro yeelay qaala walhijratu hijradu alintiqaalu waa ka guurka laga guuro min beledi shirki shirkiga wadanka lagu samaynayo oo ilaa beledi lislaam wadanka islaamka loo guuro wadanka shirkigu uu maasheeyey in laga qaxo oo meesha tawxiid iyo islaam uu jiro loo qaxo ayaa hijiro la yidhahda waxaa kaloo hijiro la yidhaahdaa in camalka xun laga tago oo camalka wanaagsan la sameeyo sida rasuulku ui almuhaajiru man haajara maa naha allahu canhu muhaajirku waa ka hijrooda ka qaxa waxa ilaahay u ka nahiyey waxaa kaloo hijiro la yidhahdaa dadka xunxun in laga laga tago ee xumaanta samaynaya oo aan la dhegaysan hadalkooda majaalista hadalka xun laga akrinayo camalka xun lagu samaynayo ee khayrka iyo wanaagga ka fog in laga qaxo laga fogaadana hijra ayaa la yidhaahdaa qaala walhijratu qaxitaanku fariidatun faral buu ku yahay calaa hadi lumma ummadda min beledi shirki dhulka shirkiga inay ka qaxaan oo ilaa beledi lislaam wadanka islaamka ay u qaxaan wahiya hijradu baaqiyatun waa mid baaqiya oo jiraysa ilaa an taquuma saaca ilaa qiyaamuhu u dhacayo oo magaalada maka la yidhaahdo ayuun baan dub dambaysa looga hijroonahay oo rasuulku wuxu uhi laa hijrata bacda alfati bixitaan ma jiro muslimiintu ay ka qaxayaan maka maalintii muslimiintu ay furteen kadib daaru islaam iyo beledu islaam bay noqotay laakiin hijiradii waa baaqi oo ilaa qiyaami saaca hijiradu waa siraysa oo intaa islaam iyo gaala ay jiraan dee dhulkii gaalada waa in laga qaxo loo qaxo dhulka islaamka wadaliilu daliilkuna waxa weeyaan hijradu inay faral tahay u daliili qawluhu tacaala hadalka ilaahay uu yihi ina aladiina kuwa tawafaahum lmalaaika malaaigtu ay ofsanayso nafta ay ka qabanayso haalimii anfusihim iyagoo naftooda ku tacadiyoo dulmiyey qaaluu waxay yidhaahdeen malaaigtii waxay ku yidhaahdeen fima kuntum war arrinkiinu muxuha maxaad ku sugnaydeen bal iska warraba qaaluu waxay yidhaahdeen kunnaa waxaanu ahayn mustadcafiina kuwa waxa weeyaan cagta hoosteeda la geliyo fil ardi dhulka dhexdiisa oo bimacnaa waxaanu islaamnimadayadii aanu u muujisan weynay gaala waxa weyaan madaxa nagaga taagnayd oo dhulkoodii aanu ku noolayn qaaluu malaa'igtii waxay yidhaahdeen waanaa lam takun miyaanay ahayn ardullahi dhulka ilaahay waasicatan mid ballaadhan oo fatuhaajiruu fiiha aada u qaxdaan dhulka ilaahay ballaadhan dhulka gaaladu ay haysatay aan idiin ogolayn islaamnimadiini inaad muujisataan oo si xorriyad ay ku jirta ilaahay aada u caabudaan maxaad ka qabanaysa soo ka dhulka ilaahay ballaaran meelaad ilaahay si fiican ugu caabudi karaysaan miyaad tagtaan ilaahay wuxuu leeyahy fa ulaa'ika kuwaasi ma'waamu hoygoodu jahanamu jahanamo wey kuwaa dhulkii gaalada ka qasha waaya iska fadhiyey wasaa'at waa xumaatay jahanimina masiiran meel loo noqdo jahanami iyada u xumaatay ila almustadcafiina baa laga soo reebay kuwii la taag daraystay mooyaane ee min arijaali ragga ahaa iyo wanisaai dumarka iyo walwildaani carruurta oo laa yastatiicuuna xiilatan aan xeelad awood u lahayn walaa yaxtaduuna sabiila jiday maraana aan ku hanuunahayn fa ulaaika kuwaasi casa allahu ilaahay wuxuu mudanya an yacfuwa canhum inuu cafiyo wa kaana allahu ilaahay wuxuu ahaaday cafuwan gafuuraa mid cafis badan oo dembi dhaaf badan marka aayaddu maxayna tusinaysaa dadkii dhulka gaalada joogay laba qaybood baa loo qaydiyey qole iyagoo awood u lahaa inay dhulkaa gaalada iskaga tagaan oy ka qaxaan oo dhulka islaamka ay tagaan kuwa noocaasiyo markii nafta laga qabtay oo malaa'igta weydiiso ay tidhi maxaad ka qabanayseen meeshan markaasi wallahi gaalada madaxa nagaga taagnay markaasa la dhaho awood baad ulahay inaad qaxdaan neefka iga qaxdaan kuwa waxaa la tilmaamay inay cadaab leeyihiin waa dambiilayaal waxaa kaloo la tilmaamay koox labaad oo iyagu taag daraayo hijirada iyo qaxitaanka aan awood uhayn rag iyo dumar iyo caruur bale kuwa noocaasiya waxa la yihi mar haddaanay awood ulahayn inay qaxaan kuwa noocaasiya ilaahi subxaana watacaala waa cafinaya waa ka cafinaya joogitaanka ay joogeen dhulkaa gaalada waana u dembi dhaafaya ilaahi subxaana watacaala ilahina waa mid db dembi dhaafa waxna cafiya alaslu marka waxa weya qofka muslimkaa dhulka gaalada waa inaanu ku noolaayo ee dhulka muslimiinta uu ku noolaado qofka muslimkaahi dhulka gaalada wuxuu utegi karaa daayicmishta intuu wax kasoo igsado kasoo noqonayo wuxuu utegi karaa cilmi inuu kasoo barto dhulka muslimiinta aan laga helahay waa utegi karaa taa laakiin shuruud baa ku xidhan waa inayahay miday diintiisu adag tahay oo shahawaadku markiiba aanay qaadanahayn sidaas oo kale cilmi iyo aqoon laho shubahaadka gaaladu ay ku furayaan markiiba aanay xagga kale ka rogahayn sidaas oo kale waa inuu muujisan karo shacairta diintiisa hadday jumco noqoto iyo hadday jamaaco noqoto iyo hadday cibaadaadka kaleba noqoto waxaa kale u tegi karaa hawl ay leedahay dawladda islaamka tusaale ahaan safaaradoo kale hawlaha waxa weeyaan muslimiinta iyo danaha ay ka leeyihiin kasoo dhamaysa meeshaas sidaas oo kale inuu yahay nin dacwad loo diro lidhoorlo dadka gaalada islaamka ugu yeedha oo islaamka waxa weyan u sharax taana waa utegi karaa laakiin u dhahaa dhulka gaaladan dalxiis utegaya iyo nuso iyo raaxo taasi waa mamnuuco lama ogolo iyada rasuulku wuxuu yihi dabka iyagu isu bixi maayo annaga iyo gaalada beri baan ka ahay bu yihi qofka dhulka gaalada iska dega ha marka waxa weya waa in la iska ilaaliyo arrinka noocaasiya waa in dadka muslimiinta dhulkaa gaalada ku nool ee waxa weyan awoodule inay kasoo qaxaan waa inay iskaga soo qaxaan oo dhulka muslimiinta waxa weyan ay tagaan wa qawluhu tacaala ba u daliilo ilaahay uu yihi yaa cibaadiya addoomahaygiyow aladiina kuwaasi oo aamanuu iimaanka la yimiyow ina ardii dhulkaygu waasicatun waa ballaaran tahay ee fa iyaaya facbuduun aniga i caabuda oo haddii dhulka qaarkii ilaahay aad ku caabudi kari weydaan oo xorriyada aad u heli weydaan cibaadadii iyo islaamnimadiinii dee dhulka ilaahay waa ballaaran yahay waxa weeyaan dhulka ilaahay kala tag ilahay aad ku caabudi karto qaala albagawiy wuxuu yihi sheekhi bagawi la odhan jiray raximah llahu tacaala sababu nuzuuli hadihi laaya aayadani waxay kusoo degtay fi lmuslimiina muslimiinta aladiina kuwaasoo bimaka maka joogay walam yuhaajiru aan hijiroon naadaahum allahu ilahay wuxuu ugu dhawaaqay bismi liimaan magaca iimaanka oo wuxuu yihi yaa cibaadiya aladiina aamanuu oo markaa iyaga ayaa lala hadlaya o laleeyahy iskaga qaxa makada inay aydan ilaahay ku caabudi karaa inay gaaladala haysato oo dhulka islaamka taga aayaduna dee iyaga ku gaar maahe dadka iyaga la nooc oo dhan ayaa aayaddu waxa weyan ay koorsanaysa qaala wadaliilu waxa u daliila cala alhijrati hijrada oo min asunati sunada rasuulka kamida qawluhu sala allahu alayh wasalam hadalka rasuulku uu yihi laa tanqaticu lhijratu hijradu boi mayso xataa tanqatica tawba ilaa tawbadu ay godo walaa tanqaticu tawba tawbaduna go'i mayso dadka oo dhan ka xidhmi mayso xataa tatluca ashamsu ilaa qoraxdu ay kasoo baxdo min magribihaa meeshaasi ay ka dhacdo marka dadka adduunka joogo dhan tawbadu waa ka xidhanta qof walbana waxay tawbadu si gooniya uga xidhmaysaa marka naftu halkaa cunaha ay soo gaadho si guudna dadkao dhan waxay uga xidhmaysaa tawbadu marka qoraxdu ay kasoo baxdo galbeed qof waliba xaaladda wuxuu isku dayi doonaa inuu yidhaahdo muumin baana laakiin laga aqbali maayo qofkii iimaan horu lahaa ee iimaankiisa aan ku shaqaysanna shaqo danbuu ku shaqaystay iimaankaa laga aqbali maayo waa arrinku waa xidhmay xisaab xidh baa halkaa lagu sameeyey wuxuu ihi sheekhu falama istaqara rasuulku markuu ku nagaaday bilmadiina magaalada madiine la yidhaahdo amara wuxuu amray ilaahay bibaqiyati sharaa'ic alislaam islaamka sharciyadiisii inta hadhay oo intii maka la joogay waxa weeyaan sharaa'icdan islaamkee faraha badan may jirin sida caaisha ay timee sababtu waxay ahayd dadkii oo imika un jaahiliye kasoo baxay oo islaamay haddii faraa'ida lagu farabadiyo waxaa laga yaabaa qaar fara badan in islaamka ay ka yaaci lahaayeen sidaa awgeed baa waxaa loo sharciyey faraaida iyo sharciyada islaamka si waxa weeyaan tadriijiyana si bimacnaa tallaabo tallaaba ayaa loo sharciyey mithlu zakat sida zakada oo kale iyo wasawmi soomka iyo walxaj iyo waljihaad iyo walaadaan salaada in loo aadimo maka markii la joogo salaada waa jirtay laakin aadaan mu jir aadaanka waxaa lagu sharciyeeyey magaalada la ihahdo madiina iyo walamr bilmacruuf wanaaga dadka in la fariyo wanahyi can lmunkar xumaantii in laga reebo iyo wagayri dalika kuwa aan ku ahayn min sharaa'ic islaam kamida sharciyadii islaamka akada calaa hada arrinkaana wuxuu ku qaatay rasuulku cashra siniin toban sanadood macanaa makana wuxuu joogay rasuulku saddex iyo toban toban sanadood oo ka horeeyay alisra walmicraaj iyo saddex ka dambeeyey madiinada rasuulku wuxuu joogay toban sanadood isu geeyo waa imisa waa saddex iyo labaatan saddex iyo labaatankaas ayay rasuulku alayhi salaatu wasalaam uu ahaa nebi rasuul ah wa bacdaha intaa kadibna twufiya waa la oofsaday salawaatu llahi wasalaamuhu calayh rasuulka waa la oofsaday o waa geeriyooday rasuulku alayhi salaatu wasalaam markaa rasuulkeenu alayhi salaatu wasalaam waxa uu ahaa dee bashar sida basharku ay u dhashaan u dhashay sida basharku ay u dhintaana wuu u dhintay ilaahayna waa ka yidhi subxaana watacaala inaka mayitun wa inahu mayitun horaa loogu sii sheego waxaa la yidhi nebi maxamedo adigu waad dhimanaysaa iyaguna way dhimanayaan oo qofna waari maayo oo qof walba waxa weeyaan geeri ayaa sugaysa rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam sida xadiidka saxiixa kusoo aroortay waxaa la kala dooransiiyey adduunyada inuu macana kusii baaqi noqdo iyo inuu doorto ilaahay agtiisa waxa yaala eeta abubakar arrinka noocaasiya wuxuu ka fahmay rasuulka geeridiisa inay soo dhawaatay markaasu aada iyo aada buu u ooyey rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yihi abubakar o u kaag adegdegin dadka ka aan ugu aamin badanahay ee saaxiibkay ah waa abubakar haddaan cid ka dhiganayo khaliil maanaa cidkaan ugu jecelahay haddaan ka dhiganayo abubakar baa ka dhigan laha laakin waxa weeyaan ilaahay baa khaliil iga dhigtay ilaahay macnaa i doortay oo maxabo iyo jacaylka ugu dambeeya i jeclaaday cid kale markaa arrinka noocaasiya iga heli mayso rasuulku alayhi salaatu wasalaam markuu xanuunsaday abubakar ayaa uu faray dadka inuu tukiyo sanadkii koob iyo tobnaad ee hijirada isagoo rasuulku arrinkaas kusii tilmaamaya inuu yahay ninka u mudan inuu noqdo khaliifada muslimiinta rasuulka geerihiisa kadib abubakar inuu noqdo rasuulka alayhi salaatu wasalaam wuxuu la kulmay sakaraat sakaraatulmowt aada u fara badan wuxuu lahaa ina lilmowti la sakaraat mowtku wuxuu leeyahay sakaraat ana xanuun aada iyo aada u fara badan ayuu leeyahy markaa rasuulku alayhi salaatu wasalaam waxaa naftu ay kaga baxday isagoo waxa weeyaan ku jiifa ama ku tiirsan caaisha radia allahu canha oo dhabta ay ku hayso ayaa naftu ay kaga baxday alayhi salaatu wasalaam marka rasuulku alayhi salaatu wasalaam markuu dhintay saxaabadii arrinkaasi wuxuu ku noqday arrin aada iyo aada u culus markaasaa la isdhex wareegay cumar isagu seebtiisa intuu la baxay buuhi ninka aan ka maqlo rasuulkiibaa dhintay qoortaaban ka jaraya deeta iyadoo arrinku sidaasi uu yahay buu abubakar yimi rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa uu u galay markaasuu rasuulka alayhi salaatu wasalaam wejiga ka dhun ka dhunkaday oo ihi biabi anta wa ummi ibta xayan wa mayitan waad wanaagsanaatay nolol iyo iyo geeriba dabeetana cumar buu kuwi u kaadi dadku u khudbadayay abubakar wuxuu yihi war ninkii ilaahay caabudayew ilaahay waa nool yahay subxaana watacaala waana mid inaga sarreeya dhimanna maayo ninkii nebi maxamed caabudayowna nebi maxamed waa dhintay ilaahay baana yidhi inaka mayitun wa inahu mayituun adugu waad dhimanaysaa iyaguna way dhimanayaan cumar wuxuu yihi waxaabaad moodaa aayaddaasi inay tahay markii u horreysay aan maqlay inay igu cusub tahay baabaan mooday u kuleey aayaddaasi dabeeto arrinkaasi markuu dhacay saxaabada ridwan ullahi calayhim meel beera ayay isugu tageen markaasi abubakar u doortay in noqdo khaliifat lmuslimiin waxaa dhacay markaa dad fara badani geeridaa nebiga inay ku fidnoobeen oo ay ridoobeen oo diinta ay ka baxdeen ay ka baxeen bal akharu lcarab carab intii badnayd diinta way ka noqdeen markuu rasuulku dhintay calayhi salaatu wasalaam waa ridoobeen qaarkood waxay u noqdeen cibaadat lawtaan asnaamta caabudayeen qaarkoodna waxay waxay raaceen kuwo nebinimo sheegtay se musaylama iyo aswad ulcamsi iyo gabadhii kale sajaax la odhan jiray iyo kuwaasay raaceen qaarkoodna waxay daftireenay diideen waajibnimadii zakada oo zakada waajib maaha bay yidhahdeen qaarkoodna zakadu waa waajib bay yidhahdeen laakiin mar hadduu nebi maxamed dhintay bixin mayna anagu abubakar waxba naguma lihi dabeetana waxaa dhacday xuruubta iyo dagaaladii la odhan jiray xuruub ridda ee lagula dagaalamay dadkii ridoobee diinta ka noqday waa lala dagaalamay abubakar radia allahu canhu guntigii u dhisha iskaga dhigay dadaalna waa la yimi saxaabaduna waa ku waafaqeen waa la laayay markaa kuwii nebinimada sheeganayay oo askaxa ayaa laga laga dhigay dad fara wuxuu uhi sheekhu wadiinuhu baaqi rasuulka diintiisa waa baaqi oo markuu rasuulku dhintay diintiisi may dhiman dhe wa hada diinuhu arrinkaasi ayaana diintiisa ah aynu soo tilmaamnay inu sheegnay tawxiidka iyo arrimaha la halmaala laa khayra khayr ma jiro ilaa hadduu jirana dalla lummata calayhi ummadda wuu tusiy khayr hali ma jiro oonu nebi maxamed ummadiisa u sheegin walaa shara sharna ma jiro ilaa xadarahaa minhu ummadda wuu uga digin wixii shar jirin ummadda waa uga digin oo abu dar waa kii yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam shay kasta cilmibuu nooga sheegay oo khayr kasta macna waa noo sheegay markii la weydiiyey salmaan yuhuuddu ay ku yidhaahdeen nebigiinu wax kasta waa idin baray hataa habkaad u xaajo gudanayseene aada waxa weeyaan u saxaroonaysa u kaajifeen buu idin baray iyo aadaabtii arrinkaas uu lahaa markaasuu yihi ha rasuulku waana baray shay kasta wuxuu naga rabay inaan qiblada ula jeesano kaadi ama waxaa lamid ah waxaanuna amray ama uu naga rabay inaan ku isinjoogno saddex dhagaa wax ka yar wuxuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo naga rabay inaanu midigta ku isinjoogno ama inaanu ku isinjoogno saalo ama laf oo laftana jinkaa hilib loo saaraa buu yihi saaladana waxa weeyaan waxay calaf iyo cunto ay u tahay xoolaha dinka in laga kharibo ayaa markaa iyagana la diidaya marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam khayr kasta ummadda waa uxadeeyay diintana ilaahay subxana watacaala waa ku dhamaystiray wlkhayru khayrka aladi kaasoo dalla calayhi ummadda rasuulka uu tusiyey atawxiidu tawxiidka wey iyo wa jamiicu maa shay dhammaantood yuxibuhu llahu ilaahay uu jecel yahayo yarba raalli uu ka yahay washaru sharka aladi kaasoo xadara minhu ummadda u uga digay ashirku shirkiga weeyaan iyo wa jamiicu maa shay dhammaantii oo yakrahu llahu ilaahay uu necab yahay oo yaabaahu ilaahay uu diidayo bacatahu llahu ilaahay wuxuu usoo diray rasuulka ila nnaasi dadka kaafatan dhammaantood oo jinka iyo insigaba ilahay rasuulka waa u diray oo carab rasuulku umuu gaar ahayna ummad oo dhan baa loo diray sida ilaahay subxaana watacala uhi wama arsalnaaka ilaa kaafatan linnaas waftarada allahu ilaahay wuxuu ku faral yeelay taacatahu ka amar qaadashadiisa calaa jamiici thaqalayn jinka iyo insigaba aljini walinsi jinka iyo insiga wadaliilu daliilkuna waxa weeyaan qawluhu tacaala hadalka ilaahay uu yihi qul waxaad tidhaahdaa yaa ayuha annaasu dadkiiow inii anigu rasuulullahi kii ilaahay soo diray baan ahay ilaykum idinka uu isoo kiin diray jamiican dhammaantiin wa akmala allahu bihi diin ilaahay diintu ku dhamaystiray oo nebi maxamed muu dhiman ilaa ilaahay diinta uu dhamaystiray wadaliilu daliilkuna waxa weeyaan qawluhu tacaala hadalka ilaahay uu yihi alyawma maanta ayaan akmaltu lakum idiin dhamaystiray diinakum diintiinii oo wa atmamtu calaykum dushiina aan ku dhamaystiray nicmatii nicmadaydi oo waradiitu lakum waxaan idinka raali noqday alislaama islaamkaan idinka raali noqday diinan diin ahaan inaad diin ka dhigataan islaamka ayaan idinka raali noqday markaa rasuulka caleyhi salaatu wasalaam iyadoo diintu dhamaystirantay ayuu dhintay shaygii maalintaa nebigu uu dhintay diin ahaa unbaa maantana diina wax allaale wixii rasuula ka dambeeyey diin lagu sheegaa diin maaha adduunyadu iyadu waa tatawuraysaa waa isbadbedelaysa waxbaa kusoo kordhaya waxbaa ka dhinmaya laakiin diin diintu halkeedii bay taaganta waxbana ka nuqsaami maayaan ilaahay baa ka ballan qaaday inuu xifdiyo inaa naxnu nazalna dikra wa inaa lahu laxaafiduun in wax lagu kordhiyana lama ogola saa awgeed baa imaamu malik wuxuu yihi ninka bidca la yimaada waa nin sheeganaya nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam in fariintii loo soo dhiibay uu kala khiyaamayo dadkaanu soo wada gaadhsiin ha oo maxaa kuu kalifaya inaad la timaado shay aad diin ku sheegayso nebi maxamed aanu diin ku sheegin ma waxaad leedahay nebi maxamed diintii looma soo wada dhiibine qayb baa aniga laygu soo dejiyo nebi maxamed aan loo soo dhiibin mise waxaad leedahay nebi maxamed diintii loo soo dhiibay dadka mu wada gaadhsiine qayb buu la haday mar haddaad aaminsan tahay in nebi maxamed diinta o dhan loo dhiibay nebi maxamedna diintii dadka uu wada gaadhsiiyo waxba aanu la hadin dee iyada u raaco ku dhaqa wax kalena hala imani wuxuu ihi sheekhu wadaliilu waxa u daliila calaa mawtihi inuu dhintay rasuulku sala allahu alay wasalam qawluhu tacaala hadalka ilaahay uu yihi inaka adigu nebi maxamedow mayitun mid dhimanayaa tahay wa inahum iyaguna mayituun kuwa dhimanaya wey uma inakum kadib idinku yawma alqiyaamati maalinta qiyaame cinda rabbikum rabbigiin agtiisa ayaa takhtasimuuna ku doodaysaan halkaas ayaa waxa weeyaan lagu doodayaa oo rasuulka caleyhi salaatu wasalaam iyo waxa weeyaan kuwii raacay ee xaqa la yimi iyo kuwii kaafiriinta ahaa waxa weeyaan halkaasi ayaa waxa weeyaan doodi maalintaasi ay ka dhacaysaa halka ayaa darsigu inoo joogi doona wallahu aclam waxka bilahi tawfiiq sala allahu calaa nabiyina maxamed wacala alihi wasaxbihi wasalama tasliima kasiira insha allah darsiga toddobaad oo u dambeeya ayaa habeen dambe aynu qaadan doonaa asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah waala alihi wasaxbihi waman ihtadaa bihadyihi ilaa yawmi iddiin waa darsigeenii toddobaad ay kamid ahaa duruusta kitaabkan alusul athalaatha waxaynu ku jirnay asalkii saddexaad oo ahaa macrifatu nabiyi caleyhi salaatu wasalaam sheekhu markuu ka hadlay rasuulka caleyhi salaatu wasalaam dhalashadiisa iyo waxyigii loo waxyooday iyo hijradiisa iyo inuu ilaahay subxaana watacaala diinta uu dhamaystiray waxa uu sheegay rasuulku caleyhi salaatu wasalaam inuu ahaa bashar kamida basharada ilaahay uu ku xukumay geerida oo rasuulku caleyhi salaatu wasalaam uu geeriyooday oo uu dhintay intaa kadib sheikhu wuxuu leeyahay wannaasu dadkii idaa maatuu marka ay dhintaan yubcatuuna waa la soo saaraya oo dadku marka ay dhintaan suurta la afuufo ilaahay subxaana watacaala dadkii dhintay noloshoodii ayuu soo celinaya sababta loogu soo celinayo noloshoodiina waxay tahay in la abaal mariyo oo qof walba wuxuu mutaystay iyo wuxuu shaqaystay lagu abaal mariyo oo la kala xukumo addoomaha wuxuu leeyahay sheekhu wadaliilu daliilkuna waxa weeyaan qawluhu tacaala hadalka ilaahay uu yihi minhaa khalaqnaakum dhulka ayaanu idinka abuurnay oo ilaahay subxaana watacaala aadam oo aabihii basharka ciid iyo cara ayuu ka abuuray wa fiihaa nuciidukum dhulka ayaanu idinku celinayna oo dadku marka ay dhintaan sida qaalibkaa dhulka ayaa lagu aasaa wa minhaa nukhrijukum dhulka ayaanu idinka soo saaraynaa taaratan ukraa mar kalena oo bimacnaa marka qiyaamuhu dhaco suurta la afuufo dadka qubuuraha ku jira iyo kuwii dhulku si kale waxa weeyaan uu cunayba ilaahay baa subxaana watacaala soo noolaynaya oo soo saaraya wa qawluhu baa u daliila ilaahay uu yihi wallahu ilaahay anbatakum wuxuu idinka soo saaray min alardi dhulku idinka soo saaray nabaatan soo saaritaan ilaahay subxaana watacaala waxa uu idinka abuuray dhulka uma dabeetana yuciidukum wuxuu idinku celinayaa fiiha dhulkaasu ilaahay idinku celinaya markaad dhimataan dhulka ayaa laydinku aasaya wayukrijukum waa idin soo saarayaa haddana ikhraajan soo saaritaan oo dadkii waa la soo saaraya marka bacsiga iyo soo saaritaanka dadka lasoo saarayaa waa mid xaqa uu tusiyey kitaabka iyo sunada rasuulka alayhi salaatu wasalaam dadkana waxaa lasoo saarayaa oo lasoo ururinayaa iyagoo sidii ay ku dhasheen iyagoo qaawe oo jidhkoodu sidii u dhamaystiran yahay oo wax allaale waxay adduunye ka wataana aani jirin ayaa lasoo saaraya qofka u horeeya maalintaasi dhar la huwinayaana waa nabiyullahi ibraahim calayhi salaatu wasalaam sida axaadiisa saxiixa kusoo aroortay wa bacda albacti marka lasoo saaro kadib dadkii muxaasabuuna waa kuwa la xisaabinaya oo wixii ay sameeyeen baa la weydiinaya la odhanaya waxay maxaad u samayseen maxaa idigu kalifay inaad samaysaan oo acmaashoodii ayaa loo miisaamaya qaarkoodna miisaanka khayrka ayaa cuslaanaya qaarna miisaankii sharka faman taqulat mawaasiinuhu fahuwa fii ciishati raadiya ilaahay subxaana watacaala wuxuu tilmaamay qofka miisaanka khayrku uu cuslaadaa inuu nololu ka raali noqon doono uu ku sugnaan doono qofka miisaanka sharku uu cuslaaday kii khayrku uu fududaadaana inuu yahay maalintaasi mid khasaaray oo guul daraystay wamadiyuuna dadki waa kuwa lagu abaalmarinaya biacmaalihim acmaashoodii haddii khayr ahayd iyo haddii shalay ahaydba sida ilaahay uu yihi faman yacmal mithqaala daratin khayran yara qofka shayga ugu yar oo khayra sameeya wuu arki doona maalinta waman yacmal mithqaala daratin sharan yara shayka ugu yar oo shara ka sameeyaana maalintaa waa la kulmi doonaa oo ilaahay subxaana watacaala addoomaha dulmiyi maayo waxaanay kasban dusha laga saari maayo khayr ay shaqaysteenna laga duutiyi maayo sida ilahay uhi wanadacu lmawaasiina alqista liyawmi alqiyaama falaa tudlamu nafsun shaya miisaanadii cadaaladda ayaa maalinta qiyaamo la dhigaya qofna waxa weeya shay laga dulmiyi maayo wain kaana mithqaala xabbatin min khardalin ataynaa biha wakafaa bina xaasibiin bu ilahay shayka ugu yar hadduu la miisaan yahay qofka camalku shaqaystay maalinta waa loo keenaya cid wax xisaabisana annaga ayaa addoonka ku filan bu leyahy rabbi subxaana watacaala waxaa kaloo ilahay uhi man jaa bilxasanati falahu cashru amhaalih qofka wanaag la yimaada waa loo toban tobanlaabaya bal waaba looga badinayaa toddoba boqol oo jeer baa loo laba loo labanlaabaya ilaa adcaafin kasiira buri rasuulku manaa qofka wanaag la yimaada halkii wanaaga uu shaqaysto lagu abaalmarin maayo wanaagga ilaahay fadligiisa iyo raxmadiisa waa loo kordhinaya waa loo labanlaabaya waa loo toddoba boqol jeer laabaya oo intaa in ka badan baa loogu kordhinaya qofkii xumaan la yimaadana xumaantiisun baa lagu abaal marinaya ee xumaanta iyada looma looma labalaabayo oo wax kale lagu kordhin maayo sida ilaha u yihi waman jaa bisayi'ati falaa yujza ilaa mislaha wahum laa yudlamuun qofka xumaan la yimaadana xumaantaasi inta ay keensanayso ayuun baa lagu abaal marinaya lamana dulminayo saasuu yii rabbi subxaana watacaala waman jaa bisayiati falaa yujza ila milaha wahum laa yudlamuun wuxuu yihi sheikhu raximah llah wadaliilu waxa u daliila dadkii in la xisaabinayo acmaashoodii lagu abaal marinayo qawluhu tacaala hadalka ilaahay uu yihi liyajziya aladiina su ilaahay kuwii u abaal mariyo asaahu xumaanta falay bimaa camiluu wixii ay sameeyeen si ugu abaalmariyo wayajziya aladiina kuwii ugu abaalmariyo axsanuu wanaagga sameeyeen bilxusnaa tii wanaagga badnayd uu ugu abaalmariyo oo janno ah jannadana waxaa lagu helaya ilaahay fadligiisa iyo raxmadiisa waayo camalka aad shaqaynaysaa sabab buu unoqonayaa jannada inaad gasho laakin jannada qiima uma noqon karo janno kuma goyn karo jannadu aada iyo aad bay qaali u tahay wuxuu yihi sheekhu raximahullah waman kadaba qofka beeniye bilbacisa soo saaritaankaana kafara waa gaalooda oo qofka idhaahaa dadku markay dhintaan lasoo saari maayo oo waxa weeyaan lasoo celin maayo qof gaalooda buu noqonaya wadaliiluna qawluhu tacaala waa hadalka ilaahay uu yihi zacama waxay sheegteen aladiina kuwii kafaruu gaaloobay an lan yubcatuu inaan lasoo saarahayn oo kuwii gaaloobee kufaarta ah waxay yidhaahdeen na lasoo saari maayo wa qaaluu in hiya ilaa xayaatuna addunya wamaa naxnu bimabcuuhin waa kuu yidhi waa nolosha iyaduna qaarna waa dhimanaya qaarna waa dhalanaya kuwa lasoo saarayana ma nihin marka ilaahi subxana watacaala wuxuu tilmaamay inay sidaasi ay yidhaahdeen wuxuu yihi walaw taraa id uqifuu calaa rabbihim qaala alaysa hada bilxaq haddaad arki lahayd wakti rabbi lasoo hor istaajiyey oo lagu yihi waar xaq ma yahay oo dhab ma tahay in laydi soo saaray oo idinka lahana lasoo saari maaye qaaluu balaa warabbina bay wallahi ha waa xaq weyaan wataana lasoo saaray rabbi baanu ku dhaaranne qaala faduuquu lcadaaba bima kuntum takfuruun ilaahay wuxuu yihi haddaba cadaabka dhadhamiya kufriga aad la iman jirteen sababtii kufrigaa sabab u noqday in laydin cadaabe marka aayaddu waxay tilmaamaysaa kuwa yidhi nala soo saari maayo arrinkaa sheegtay inay gaalo yihiin gaalnimada noocaasiyana in lagu abaalmarin doono sidayna yihi waylun yawmaydin lilmukadibiin aladiina yukadibuuna biyawmi ddiin hoog iyo cadaab baa usugnaaday maalinta qiyaame kuwii beeniyey maalinta qiyaame maalinta la xisaabin doono ee la is-abaal marin doono ilahay xikmadiisaa keensatay inuu qiyaama dhaco dadku markay dhintaan lasoo celiyo waayo dadku nooc walba waa leeyihi kuwa gaaloobay iyo kuwa muslimiina muslimiintii oo noocyo badan leh dadka xisaabo badan baa dhex maray oo way isdulminayaan dadka mid baa mid dhiiggiisa daadiyey mid baa mid caayay oo wax ka sheegay mid baa mid xoolihiisii qaatay marka xikmad maaha hadda in la yidhaha saasun bay ku dhimanayaanoo midna mid waxa weeya xaqiisi looga goyn maayo saa ogeed xikmadda ilahi waxay keensatay in la soo celiyo oo la xisaabiyo oo la kala xukumo faslu khitaab la sameeyo mid walibana wuxuu mutaystay lagu abaalmariyo ilaahay markaa subxaana watacaala wuxuu yihi qul waxaad tidhaahdaa balaa haa waa laydin soo saari doonaa wa rabbii rabbigay baan ku dhaartay latubcatunna laydin soo saare oo laydin soo saare waa adal la adkeeyey uma latunaba'unna kadib laydinka waran oo laydinka waran bimaa camiltum wixi aad samayseen oo warankaasuu la socdo abaalmarin wadalika cala allahi yasiir arrinkaasina ilahay waa ufududi ilaahay subxaana watacaala markaad dhiminte dhimateen kadib inuu idin soo nooleeyo idin soo saaro ilahay waa ufududay arrinkaas oo marka horeba dasoo ilahay idinmu abuurin idinkoon jirin ilahay inuu marlabaad markaa idin soo saaro idin soo celiyaana waa ufududay sida ilahay uhi kamaa bada'na awala khalqin nuciidu wacdan calayna ina kuna faaciliin sianu khalqiga hore baan u bilownay in baynu usoo celinayna wa huwa aladi yabda lkhalqa uma yuciidu wa huwa ahwanu calayhi bu ilahay ilahay waa kii khalqiga marka hore bilaabay isaga ayun baana soo celinaya soo celintuna kama adka dee bilowgii hore iyo aboorkii hore bal waaba ka fududahay oo shay ma aan jirinba in la sameeyo iyo shay marka hore jiray in dib loo soo celiyo waxaa adagda shay aan jirinba in la sameeyo oo shay marka hore jiray in lasoo celiyaa waxa weya waa fududay ilahay waxaa kala tilmaamay ilaaha samooyinkan waaweyn iyo nololkan abuuray inaanay ku adkayn inuu khalqiga soo celiyo marka ilahay i lakhalqu samaawaati waalardi akbaru min khalqi nnaas war haddaad la yaabantihin ilahayo dadka inuu marlabaad dib usoo celiyo war abuurka ilaahay samada oo abuuray iyo dhulka ayaa ka weyn dee dadka abuurkooda sidaas oo kale ilahi subxaana watacala wuxuu had iyo jeeraale tusaale u yeelaa mankan dhintay ee abaartu ay dishay ee haddana ilahay uu soo nooleeyey marka ilahi subxaana watacaala inuu dadkii dhintay soo nooleeya mid ku adag maaha oo mid anagtii suurtagal ka ahayd oo dhulkaba waa ka soo nooleeyey si ilahay wa min aayaati anaka tara larda khashicata فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير waxaad arkaysaa ibni aadamow dhulkii oo abaari ay dishay oo basaasoobay abaar awgeed qalabay oo indho aanay qabanahayn marka ilahi wuxuu leey markaanu biyaha kusoo dejino ayaa dhulku uu dildilaacaya markaasa ay wax ka soo baxayaan haddaba allah dhulkaa nooleeyey ayuunbaa dadkii dhintayna noolaynaya innahu calaa kulli shayin qadiir ogowna ilaahay subxaana watacaala shay kaste awood ayuu u leeyahay sida aynu tilmaanay xikmada ilahayna waxay keensanaysaa in dadka lasoo saaro lasoo celiyo la xisaabiyo afa xasibtum anamaa khalaqnaakum cabasa wa anakum ilayna laa turjacuun bu ilahay waxaad u malaynaysaa in laydin abuuray dhayal dhayal iyo macna la-aan oo intaad iska cuntaan ood iska cabtaan oo waxaad doonaysaan oad samaysaan sidaasun aad ku tegaysaan oo aan laydin soo celinahayn fatacaala allahu lmaliku lxaq laa ilaha ila huwa rabu lcarshi lkariim ilaaha boqorka xaqa ah arrinka noocaasi oo ka nasahay inuu intuu idin abuuray aada cuntaan ood cabtaan oo dabeetana saasuna ad ku tagtaan oo aan laydin soo celin oo waxa weeyaan aan laydin xisaabin markaa soo celintaasina waa dhacaysaa arrinkaasina wuxuu dhacayaa marka suurta la abuufo oo dadkii qubuurta laga soo saaro oo lasoo tubo waxa weeyaan carasaat lqiyaam goroomadii qiyaamaha lasoo tubo oo halkaa miisaankii xaqaa la dhigo oo halkaasi dadka loogu qaybiyo kutubtii acmaashooda ay ku qorayn kuwa midigta looga dhiibo iyo kuwa bidixda laga sii weliba min waraai da dhabarka iyadoo looga soo dhiibayo oo kii midigta looga dhiibay kitaabkiisa uu ku farxayo oo dhiba bal hooy akriya kitaabkayga kii bidixda looga dhiibayna waa calaacalaya u leeyahay waan oogeeya kitaabkayn in aan laysiin lahayn ayaan jeclaa xaalada noocaas iyo qofku hadduu dafiro yidhaha waxaa meeshan ku qora anigu maan samayn inta afka laga xidhaayo unbaa xubnihiisa laga dhawaajinayo waxaa ku markhaati furaya xubnihiisii wuxuu intaa kadib yihi sheikhu waarsala allahu ilaahay wuxuu soo diray jamiica rusul rususha oo dhan mubashiriina iyagoo kuwa dadka u bushaareeya oo mundiriin oo dadka u digaaya ilaahay subxaana watacaala rususha wuxuu usoo diray dadka inay u bushaareeyaan oo cidda adeecda inay janno ugu bushaareeyaan una digaano cidda khilaafsan naar inay uga digaan sida ilaahay subxaana watacaala uu yihi wdaliilu qawluhu tacaala wayaan bu uhi sheekhu rusulan baanu soo diray rusul mubashiriina bushaareynaya oo wamundiriina dadkii u digaya maxaa loo soo diray rususha lianlaa yakuna si aan ugu sugnaan linnaasi dadkii cala allahi ilaahay si aanay ugu helin xujatun xujo bacda rusuli rususha kadib qofna si aanu hadda u hore anigaa xuba layma sheegin rasuulla imuu iman waxa wanaagsan iyo waxa xunimaan kala garanahayn saanu qofna hadhow sidaa u odhan ayaa waxaa lasoo diray rusul dadka u bushaaraynaysa una digaysa si ay dadka xujada ugu oogaan oo hadhow tule qof walba waxaa la odhanaya kuwa naarta lagu shubayo waxaa la alam yaatikum rusulun minkum ayaa malaaigtu ay odhanaya waar miyaanay idiin iman rusul idinka idinka midi waxaweyn idiin digaysa oo khayrkii wanaagga waxa weeyaan idin faraysa markaasuu ohanaya ha waa noo timi rusushaasi waawalhum rususha waxa u horeeyey nuuxun baa u horeeyey calayhi salaam ilaahay subxaana watacaala khalqiga uu abuuray waxa ugu horreeyey aadam nebi aadam nebi buu ahaa nebi mukallama buu ahaa sida rasuulku uu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam laga bilaabo waktigaa nebi aadam ilaa waktigii nebi nuux oo culimada qaarkood toban qarni ay ku tilmaamaan dadku waxay ku sugnaayeen fitrada toosan iyo xaqa oo shirki iyo xumaan iyo khalatoona mu jirin dabeete waxa weeyaan markii dadkii wan wanaagsana ay dhinteen ayaa shaydaanku uu fidneeyey dadkii uhi orata dadkan bal sawiradoodii sameeya oo dabeete taallooyin u dhisa oo aad fadhisa si aad cibaadadoodii aada u xusuusataan iyo khayrkoodi iyo wanaagoodii kadibna xaga kale intuu kaga soo wareegay buu yihi markii cilmigii la ilaabay ee dadkii hore ay dhinteen waxa lagu samayn jiray maad garanaysaan taalooyinkan iyo sawiradan hore waa la caabudi jiray caabuda halkaasi ayaa markaa shirkigu uu ka bilaabmay qubuurta ayaa shaydaan dadka uu ku fitnayey markaasuu ilaahay rasuulkii u horreeyey ee dadku markay fasaahadeen kadib lasoo diray wuxuu ahaa nabiyullaahi nuux oo waxa weeyaan sagaal boqol iyo konton sanadood ummadiisii dhex joogay oo halkaasi waxa weeyaan dul iyo hoosba ula hadlay oo si kasta xaqa ugu sheegay oo ay aqbali waayeen markay yeeli waayeenna waa ka ilaahi subxaana watacaala qarqiyey ee waxa weeyaan biyo ku furay ee badbaadiyey nuux iyo ciddii markaasi rumaysay wuxuu yihi waa akhirun kooda u dambeeyana muxamedun weeyaan sala allahu alay wasalam oo nebi maxamed ayaa rasulka lagu khatimay waadaliilu waxa u daliila calaa ana awalahum koodii u horreeyey nuuxun inuu ahaa calayhi salaam qawluhu tacaala ba u daliila hadalka ilaahay u yihi inaa awxaynaa anagu waanu kuu waxyoonay ilayka adiga nebi maxamedow kamaa awxaynaa siaanu ugu waxyoonay ilaa nuuxi nebi nuux iyo wnabiyiina min bacdihi nebiyadii ka dambeeyey markaa nebi nuux inay nebiyadu ka dambeeyeen ayay aayaddu ay tilmaamayso macanaa isagu uu ka horreeyey halkaasu sheeku uu ka daliishanaya maalinta qiyaamana dadku marka ay garoomadii qiyaamo ay taagaane qoraxda lagu soo dhaweeye ay dhididaan ayaa waxau leeya war meel arka in dhibaatada aynu ku jirno waana cid ilaahay subxaana watacaala inooga ergeyso inoo shafeeco qaada halaynala xukumo meeshaana laga dhaqaajiye inoo raadiyo ba odhanaya deetana cidda u horreysa utaga wuxuu noqonayaa nabiyullaahi aadam markaasu anta abul bashar basharka aabahood adiga ayaa ah ilaahay subxaana watacaala ayaa gacmihiisa kugu abuuray oo malaa'igtana inay kuu sujuudaan amray ilaahay subxaana watacaala nooga shafeeco qaad markaasuu odhanayaa may nafsi nafsi anu dembi baan galay oo geed baa la yidhahay cunin oo geedkii baan cunay marka ilaahi subxana watacaala anuu kama ergeyn karo nuuxu taga ordo nabiyullaahi nuux bay u imanaya marka maxay ku odhanayaan nebi nuux waxay ku odhanayaan anta awal rusul arsalahu allahu ilaa ahli lard rasuulkii u horreeyey ilaahay dadka dhulka jooga ugu soo diray ayaa tahay ilaahay nooga shafeeco qaad markaa waxaan uga jeednaa in maalintaa dadku oranaysa rasuulka inuu inoo sheegay rasuulkii u horreeyey baa markaa dadka taariikhda wax ka qora qaarkood baa yidhaahda idriis baa u horreeyey taasina waa khalad oo nusuusta cadcad aayaadka qur-aanka iyo axaadiisuba waxay tilmaameen rususha inuu horreeyey nebi nuux calayhi salaatu wasalaam saas oo kale ilahay wuxuu tilmaamay in waxa weeyaan nabiyullaahi ibraahim iyo nebi nuux dhuriyadoodii in laga dhigay ambiyada wajacalna fi duriyatihim anubuwata walkitaabu ilahay markuu ibraahim iyo nuux ilaahay tilmaame wuxuu yihi duriyadoodii iyo tafyiirtoodii ayaanu ka ayaanu ka dhex yeelnay amaanu kasoo saari jirnay nebiyiin oo nebinimada iyagaa la siiyey saas oo kale kutubtana iyagaa lagu soo dejin jiray marka nebi maxamedna caleyhi salaatu wasalaam inuu u dambeeyey ambiyada iyo rususha waxaa u daliila qowlka ilaah uu yihi ma kana muxamadu aba axadi min rijaalikum walakin rasuul allahi wakhatama nabiyiin waa rasuulki ilaahay baa la yihi iyo ki ilaahay nebiyada uu ku khatimay rasuulkuna alayhi salaatu wasalaam axaadiis fara badan buu ku yihi laa nabiya bacdi nebi aniga iga dambeeyaa ma jiro waxaanu sheegay rasuulku soddon beenaale oo sheegan doona nebinimo markaa rasuulku dajaaluuna kadaabuun buu ku magacaabay markaa kuwa nebinimada sheeganaya intaa waa ka badan yihiin soddon laakiin waxaa culimadu yidhaha soddonkaas waa kuwa helaya atbaac iyo cid raacda oo rumaysata laakiin kuwa nebinimo sheeganaya intaa waa ka badan yihin waana beenaalayaa qofka ka rumayste ku raacaana wuxuu noqonayaa qof gaaloobay qaala wa kullu ummatin ummad kaste wabacatha allahu ilayha ilaahay iyada u diray rasuula rasuul u diray min nuuxin laga bilaabay nabi nuux ilaa muxamadin yaamuruhum rasuulkaasi wuxuu farayay bicibaadati illahi waxdahu ilaahay oo qura inay caabudaan waa ka ilaahay yihi subxaana watacaala walaqad bacatnaa fi kuli ummatin rasuula an icbudu llaha wajtanibu taaguut wuxuu ilahay yihi ummad kaste rasuul baanu kasoo dhex saara rasuulkaasina wuxuu ku lahaa war ilaahay caabuda oo ka fogaada waxa weya baaquud waxa ilaahay subxaana watacaala sokadila caabudaya wayanhaahum wuxuu ka reebaya can cibaadati baaquud baaquudka inay caabudaan baaquudkana uu inoo fasiri doonaa sheekhu insha allah wadaliiluna qawluhu tacaala waa hadalka ilaahay uu yihi walaqad bacatnaa xaqiiqa ahaan waanu kasoo dhex saarnay fi kulli ummatin ummad kasta dhexeed rasuula rasuul rasuulkaasi oo ku lahaa an icbud allaha waar ilaahay caabuda kelidii oo wajtanibu daaguut ilaahay sokadi cidda la caabudayo amaba ilaahay macsiyadiisa lagu adeecayo ama lagu raacayo waxa weeyaan ka fogaada saas ayaa rasuul kasta u laha marka rasusha oo dhami tawxiidka ayaa ummadda ugu baaqaya waftarada allahu ilaahay wuxuu ku faroo yeelay calaa jamiici alcibaadi addoomaha oo dhan alkufra bitaaguut inay ku gaaloobaan oo ay ka fogaadaan ay dafiraan taaguutka waliimaana billah iyo ilahay inay rumeeyaan ilahi subxana watacala yihi faman yakfur bitaaguuti wayu'min billah faqad istamsaka bilcurwati lwusqa la nfisaama laha qofka taaguutka ka fogaadee ku gaalooba taaguutka waa cid kastoo la caabudayo ilahay sokadiy ama macsiyo lagu raacayo ama lagu adeecayo oo ilahayna rumeeya qofkaasi guntintii adkayd buu qabsaday ee aan furfur mahayn waxa ilaahay subxaana watacaala marka uu faray ummad kaste inay ilaahayna rumayso taaquudkana ay ka gaalowdo oo cid kastoo ilahay sokadii la caabuday idhahaan beri baanu ka nahy cid kastoo ilaahay amarkiisao la khilaafo lagu raaco ama lagu adeecana idhaahno ku raaci mayno qaala ibnu lqayim wuxuu yihi raximah llahu tacaala waa sheekii la odhan jiray maxamed ibn abi bakr ataaquutu taaquutku maa shaygii weeyaan tajaawaza bihi alcabdu addoonku uu kaga gudbo xaddahu xadkii loo dhigay shaygaasoo min macbuudin mid la caabuda ah aw matbuucin ama mid la raaca aw mutaacin ama mid laga amar qaata ah oo kala caabudaya waa asnaamtii oo kale qofku sana markuu caabudo dee xadkii loo dejiye buu ka gudbo xadka loo dejiye waxayd inu ilahay qura caabudo cid kale aanu caabudin marka sanamkaasi muxuu noqonayaa taaquut buu noqonaya sidaas oo kale waxa weyaan haddii dee ibni aadam la caabudo ama ha dhinto ama ha noolaade taaquut buu noqonaya hadduu cibaadada raalli ka yahay khaasatan matbuucuna wuxuu noqonayaa haddii culimada lagu adeeco oo lagu raaco wax sharciga ilaahay khilaafsan iyaguna arrinka noocaasi ay raalli ka yihiin oo dadka ay ugu baaqayaan iyaguna dawaaqiif bay noqonayaan waa kuwa xadkii lagaga gudbay bay noqonayaan mutaacuna wuxuu noqonayaa umarada iyo xukaamta dadka dadka u taliya haddii lagu adeeco wax sharciga ilaahay khilaafsan iyaguna arrinka noocaasi raalli ay